su-aasha ugu horeysan ku weydiinaya wasiir waxa weeyaan ma heshiis cusub baa lala gaaray maraakiibta kalluumeysiga ee shiinaha mise kii hore unbaa la cusboonaysiye bal sharax heshiiskan iyo suu ku yimid bismillahi raxmaan raxiim haruun waan ku salaamay adiga iyo dhammaan dadweynaha soomaaliyeed ee ku taxan v o eda walaal waxa weeye saad ogsoon tihiin soomaaliya waxay dooneysaa ama u taagan tahay xukuumadda in laga faa'iidaysta kheyraadka dalka nooc kastoo ay ahaadaan dalka soomaaliyeedna sun runtii looga faa'iideeyo xilligan adag ee lagu jiro isla markaana kor loogu qaado dalka dhaqaalihiisa iyo maaragtay horumarkiisa marka su-aashaadi weydiisay runtii nasiib wanaag heshiis cusub oo maxay ahayta ama shirkado cusub ma ahan shirkadihii hore u jiri jiray kalumeysan jira dalka ayaanu dib u galnay heshiisku dib ugu laabanay waxna ka bedelnay runtii waxna ku maaragtay ku daray marka iyagun baynu u cusboonaysiin hadda markaan iyada ah waa gartay maxaa faa'iida ah kasoo gelaya waddanka maxay iyagu qaadanayaan oo kalluuna harunoqo su-aashaas muhiim wey dadku inay fahmaan oo loo baahan yahay sida aad ogsoon tihiin ama dadka kalluumaystada ay yaqaanaan waxaanu leenahay kalluun xilliyeed ee soomaaliya laba xili soo mara maxay ahayto sanadkii kalluunkaas oo loo yaqaana nooca tuunaha ah kalluunka nuuc waa nuuc guuro oo kalluun guuraha macnaha waxa loola jeedaa safra oo baddaas indian oceanka iyo mediterraneanka iyo badda cas intaba isu mara sidaasuu xilli ku noqdaa xillina ka maqan yahay kalluunkaas ayaa dowladaha ku yaala maxay ahayto indian ocean dhaha oo dhan ay ka faa'iidaystaan waxaa jirta ayadan ka tirsannahay oo layihahda indian ocean tuna commission oo soomaaliya xubin member ka tahay marka kalluunka haddaynu anagu qabsannana waynu ka faa'iideynaa haddaynu qabsan weynana ee weyna dhaafaya marka kalluunkaas nuuca loo yaqaana tuunaha nuucyada tuunaha ayaa lagula heshiiyaa inay qaataan ama ay maaragtay ay laysan loo siiyaa shirkadaha nuucaan maxay bixinayaan sanadkii ama lixdii bilood ama saddexdii bilood
hadafku ma ahan in horta waxaan rabaa inaan ku celiya halkaa hadafku ma ahan fiiga ee laga qaadayo maraakiibta kalluumaystada hadafku wuxuu yahay in loo gudbo marxalad ah in soomaaliya infrastructurekeedii ama kaabayaasheedii kalluumaysiga dib usoo noolaadaan saa ogsoontihiin waxaanu lahaan jirnay maraakiib kalluumaysi marka horena ku bilaabatay si wadaag ah marka dambena qaar innaga aan leenahay aanu yeelanay waxaa jiri jiray long time dowlado aynu siino license oo maaragtay ka kalluumaysta kalluunka noocaan kala qaato fiiga waxa weeye sida ay loo xadiday tariifadii loo sameeyey ayay ayay bixinayaan waxayna ku xiran tahay tanijka iyo qaabka markabka nuuciisa kalluunka qaadanay imise markab baa hadda loo saxeexay ama loo cusbooneysiiyey qandaraaska laysanka
walaal horta ilaa hadda laysan maana bixin waxaanu qoranu saxeexnay waxa layihahda m a u ama safgarad laysanku waa lasoo dalbadaa marka lasoo dalbadana procedure dheer u maraa oo ay ka mid tahay maraakiibta soo dalbatay laysanka in la baaro la geliyo maxay systemka haddaan ku sheegay o i t c da ay leedahay la ogaado markabkan inuu sharciga dalka soomaaliya waafaqsan yahay in kale inuusan jariif ahayn inuu yahay maaragtay markab aan dembi hore u gelin inuu yahay tanajkii lagu heshiiyey markab gudan karo inay shabaagtiisa iyo qalabka ku qabsanaya ay yihiin kuwa sharciga dalka aana diidanayn saaad ogsoon tihiin maarij lix iyo tobankii bishii maarij waxaa la baasiyey sharcigii kalluumaysiga dalka oo dib loo hagaajiyey aad iyo aad loo casriyey labada aqal bataloo maray marka waxaasoo dhan baa laga eegaa marka kadib ayuu waxa weeyaan markabka bixiyaa bankiga dhexe ku shubaa lacagihii loogu talagalay ee markaa lagu heshiiyey kadib ayuu laysanka qaataa markuu intaasoo shuruudaa soo mara kadib marka imise markabaad diyaar u tihiin ama doonyood inaad laysan siisaan ma tiradu waxay ku xidhan tahay qofkii shuruudaha soo buuxiyo ama markabkii shuruudaha soo buuxiyo oo kasta miyaa la siinayaa laysanka hadda heshiiskan harun heshiiskan number lagu qoray oo lagu heshiiyey ma jiro laakiin de do anagu baa xadidi doona inta ay noqonayso waxaa waxay ku xiran tahay sida loo soo dalbado iyo sida anagu laftigeeda aan aan maaragtay baahi ugu qabno inaan qaadano license heshiiskii hore soddon iyo kow markab buu siinayay ogolaa laysanka ma inaad ka badisaan baa rabtaan mise ka yaraysaan annaga soddon iyo kow iyo maxay ahayd iyo soddon iyo iyo iyo iyo wax ka badan iyo iyo wax ka yar inta waa suuragal waxaa laga yaabaaba ina aadada helin number adiga kugu filan oo maaragtay eh, kaa soo dalbado waxaad ogsoon tahay heshiiskan intaan la gelin twenty eighteenkii dad wax public buu ahaa hadda laftigeeda waxaanu furnay cid kasta oo dalbanaysa inay eh, meeshan maalgashato Eh, baahida taalla ee markaa adiga aad suuq aad hesho bay ku xiran tahay marka anagu hadda eh, waxaanu leenahay eh, intii aan u baahannahay oo laisla afgarto inaanu eh, ay sax noqoto ayaynu qaadan doonaa haddii ilaaha yidho.
marka wadanka sidee ugu faa'iideynayaan waxaad ka hadashay infrastructure iyo kaabayaasha dhaqaalaha wadanka maxaa faa'iide ah kasoo galaya dadka kalluumaystada degaanada xeebaha ku aadan dhaqaalaha wadanka maxaa kasoo galaya
waxaa ka soo galaya horta en, sida aad ogsoon tahay eh, ama aad hore u ogeyd baa lacagaha eh, ka soo gala eh, laysensiga waxaa lagu shubaa eh, eh, khasnada dowladda waxaana du- loo isticmaalaa eh, shaqada dowladda ay leedahay taas waa mid oo revenue ayaa ayay ka mid noqonaysaa midda kale waxa weeyaan en, een dad waxa weeye waxaanu kula heshiinay eh, shirkadahan in ay iibsadaan kalluunka kalluumaysatada soomaalida ah ee ee yaryarka ah ay soo gataan ee ka qaataan suuqyada soomaaliya una iibgeeyaan wadamadoodii heshiiskay ku qoran tahay waxaa kaleenu ku heshiinay eh, oo markii ugu horeysa laftigeeda haddaanu arrintaa ka hadalno in eh, market weyn iyo wax la yidhahdo process center iyo cold storage wax la yihahdo oo ama colgen waxa la isku yidhaahdo oo oo maaragtay ay dhisaan iyaga oo ay maalgeliyaan lagana dhisa meelaha dadka danyarta ay degan yihiin ee kalluumaystada ee aan kalluun kaydsan karin waxaa ogsoon tahay haruun oo kalluunka anagu soomaaliya tuunada aan sheegayna sometimes wuxuu gaaraa wax ku dhow nus dollar sababtan waxay tahay eh, awood lagu kaydsado ayaana jirin marka waxyaabahaasoo dhan ayaa ku jiro eh, heshiiska eh, eh, dadkuna ka faa'iidi doonaa hadii la yidhaah waayahay aynu u gudubno een, xadgudubyo waaweyn oo dhinaca kalluumaysiga sharci darrada ah ayaa ka dhaca xeebaha soomaaliya wasaaradaadu hadda ka hor war-saxaafadeedya ka soo saartay Eh, inkastoo wadamo aan carabka lagu ballaarin haddana kuwa farta lagu fiqahday jeer waxa u badan iiraan Eh, bakistan kalluumaysato ka socota labada wadan hadda maxkamad baa ku socotay maalmahan waa la xukumay waa la ganaaxay Eh, wadankan shiinaha ee aad hadda shirkadihiisa us- u cusboonaysiiseen laftigiisa farta ayaa lagu godaa iyo wadamo kale oo bariga asia ku yaalaba maxaad ku xaqiijiseen oo aad ku kalsoon tihiin oo dadka la wadaagi kartaa in shirkadahan liisanka qaadanaya aysan ahayn kuwii sharci darrada ku kalluumaysanayay aruur waa mahadsan tahay waxaan u malaynaya marka hore aan ku hormariyey eh, cid dembi soomaaliya ka gashay eh, ee lagu ee caddaysay hay-adaha eh, aanu xubnaha ka nahay iyo systemkeena saa ogsoon tahay waxaanu leenahay system satellite oo noo kiraysan oo aanu kala soconno maraakiibta eh, maxay ahayd oo eh, biyaheena ku jirto oonu ku arki karno cid dembi ka gashay soomaaliya marna lama siinayo laysan sharciga ayaana diidaya annaguna ma siinayno taas waa mid midda kale waxa weeyaan waa run eh, annagu waxaan la dagaalamaynaa kalluumaysiga sharci darrada ah mana qarinayno ee soomaaliya in long time waqti dheer la boobayay oo kalluun laga da- daldalanayay si sharci darraana waa adduunyadana waa ogta innaguna waa ognahay Eh, dowladdu tallaabooyin dhowr ay qaaday Eh, waxaa ka mid ahaa inaynu heshiisyo caalami ah saxiixnay oo looga soo horjeedo kalluumaysiga sharci darrada ah Eh, waxaa ka mid ah in ciidanka iyaga badda eh, la xoojiyey oo hadda dadka aad maraakiibta ama doomahaad ka sheekeynaysa iyagu ay soo qabteen ayuu d- wasaaradda kalluumaysiga ee systemka u yaala kaashanaya Eh, hay-adaha garsoorkuna ay gacanta ku hayaan Eh, cid kasta oo soomaaliya biyaheeda ku xadgudubto oo aanan dowladda dhexe ee soomaaliya eh, rukhsad ka haysan ama aanan aysan ogoleynna waxaynu la tegi doonaa sharcigaynu la aadi doonaa eh, ama ha noqdo sharciga caalamiga ama midka iyaga anagu aan leenahay marka gacanta kusoo dhigno Eh, dowladaha aad sheegaysa ee hadda maxkamadda eh, dadkoodu saaran yihiinna eh, waxa weeye maxkamadaha ayaa go-aan ka gaaray Eh, keligoodna maaha cid kasta oo aynu anagu eh, aynu u aragno inay khatar biyahayaga kusoo ku yihiin ama wax kheyraadka ay khatar ku yihiin oo biyahayaga soo gelayaan tallaabooyin lamid a midaasoo kale nu ka qaadaynaa maaha inaynu raalli ka nahay waayo laba su-aalood ay dhiman mid waxa weeye doonyihii hore ee liisanka loo siiya shiinaha ka socday eh, miyay jiraan kuwo ku xadgudba heshiiskii oo ama kalluumaysi sharci darraa sameeyey ama kalluun aan loo ogolayn qabtay oo maaragtay eh, ka- kala baxay xeebaha miyay jiraan
harun addoomihii hore ee la siiyey laysanka waktigoodii wuu dhammaaday cid hadda anagu laysan naga haysato oo biyaha soomaaliya ku jirto ee ma jirto sababtaasaana keentay inay dib u soo dalbadaan ee dowladda jinaha iyo ee associationkooda inay dib soo dalbadaan inay maaragtay ee laysan qaataan marka de a- ma dhi- ma dhihi karno hadda cid baa ku jirta waan ognahay inaysan ku jirin Ee, mana ku- siinayno cidda mika gashay biyaha soomaaliya laysan ma siinayno waay goor muu dhacay heshiiskaa hore oo uu dhammaaday ay ku jireen Ee, heshiiskaas wuxuu dhammaaday ee, ee, December laba kun iyo labaiyo labaatan ee, sanadkii tegey.
su-aasha igu dambeysa waxa weeyaan eh, xisaabtanka waxa ay qabtaan eh, waad sheegtay qalab baad ka hadashay aad kula socotaan laakiin tanka iyo waxay qaataan eh, dowlad soomaaliya si eh, maxaan ku idhaahdaa muuqata oo aan ahayn qalab iyo satellite ah miyay u kormeeri kartaa awood ma u leedahay inaad dad saartaan ama inay dekado soo istaagaan ood eh, ka tirsataan waxay soo qabteen Ah, Har waa su-aal wanaagsan Ee, heshiiskan ayay ka mid tahay in ee, anagu maraakiibta aynu laysanka siinayno ay aynu soo baaro oo shaqaaleenu ay baaraan hubiyaan ee, si physically ah iyagu ay ay dul tagaan ay soo hubiyaan Ee, markay baxayaan ay hubiyaan mar kale kontrolaan in waxa ay qaateen waxaynu ku heshiinay ay tahay marka heshiiska ayay ka mid tahay taasna waa gar waa qodob muhiima marka ma dekadaha soomaaliya ayaa laga raacayaa oo imanayaan mise dekado kale oo gobolka ku yaala Ee, labaduba waa suuragal laakiin anagu waxaa conditionka yahay dowladda soomaaliya markaba aysan soo kontroolin oo shaqaalaheeda aysan tegin oo aanan physical loo arkin inuusan laysan qaadan at same time inuusan biyaha iyaga ka bixin isagoo aan dib loo kontroolin waxaanu ku heshiinay inuu wato yiin kale